barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga washington d c maalin khamiis ah soddonka bisha janaayo sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah iyo xuseen barre aadan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaantay oo dhisaya waddooyinka burbursan ee magaalada laascaanood dadka hadeerto mashruuc waxaan ugu magacdaray qof iyo mitir kaasoo loola jeedo qof kastaaba inuu hal mitir oo keliya uu kafaalo qaado samayntiisa annaguna gacanta iyo shaqada aanu yeelano marka waxaaba dhacdayba markii aanu mashruucan soo bandhignay dadku inay iyagu intaanaan anagu baahinba brograamku aanan lacag ka raadin in qof kastaaba intuu lambarka iyaga soo garaaco uu dhaho anigu mitir baan kafaalo qaadaya taasi waxay ku tuusinaysaa dadku inay bisayl badani ka muuqdo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada ganacsiyada yaryar ku leh magaalada boosaaso oo baaq u diray maamulka puntland waxaa kaloon idiin haynaa heesihii aan idinku talagalno
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
midowda yurub ayaa ansixiyey in britain ay ka baxdo ururkaas baarlamaanka midowda yurub ayaa si aqlabiyad ah ku ansixiyey qorshaha ka bixitaanka britain ee midowda qorshahan ayaa waxaa horey u ansixiyey baarlamaanka dalkaasi britain tallaabadan ayaa soo gebagabeynaysa xubinnimadii britain ee midowda yurub iyadoo kusoo jirtay ku dhowaad nusqarni dowladda britain ayaa si rasmi a uga baxaysa midowda maalinta jimcaha ah ee berito
madaxa ururka caafimaadka adduunka ee hu tedros adhanam ayaa sheegay in khamiista maanta ah ay go'aamin doonaan haddii ay ku dhawaaqayaan xaalad caafimaad oo deg dega oo caalami ah iyo in kale taas oo ku aadan faafitaanka fayruska corona ee ka dilaacay dalka shiinaha oo dilay boqol iyo toddobaatan qof hu ayaa toddobaadkii taga sheegtay in dilaaca cudurka uusan gaarin heer cabirka lagu qeexi lahaa xaalad caafimaad oo caalami ah balse tirada kiisaska la xaqiijiyey ayaa hadda gaartay qof oo ay ku jiraan oo kiis oo la shaaciyey arbacadii tedros ayaa sheegay in boqolkiiba kiisaska dadka uu xanuunka soo ritay lagu xaqiijiyey gudaha shiinaha shan iyo toban dal oo kale oo caalamka ah ayaa iyagana laga xaqiijiyey ilaa lixdan iyo sideed kiis oo fayraska ah marka laga reebo hal qof dhammaan dhimashada boqol iyo toddobaatanka qof ee ka dhalatay xanuunka ayaa ka dhacday magaalada wuhan ee gobolka hibey dalal badan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo jabaan ayaa dadkooda ka soo daadgureeyey magaalada wuhan ee dalka shiinaha halkaas oo ah meeshii uu ka bilowday faafitaanka fayraska corona wadamada australia new zealand faransa rushiya iyo dalal kale ayaa ku dhawaaqay arbacadii shalay qorshe ay kusoo daadgureynayaan muwaadiniintooda ka jooga magaalada wuhan ee dalka shiinaha halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood oo isa soo abaabulay ayaa dayactiir ku sameeyey jidka dhex mara suuqa laascaanood kaas oo muddo burbursanaa waxaanay sheegeen inay doonayaan in bulshadu ay isku-tashi samayso wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray laascaanood qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa bilaabay inay dayactiir ku sameeyaan laamiga dhex mara magaalada laascaanood dhalinyaradan ayaa waxa ay halkodhig uga dhigeen shaqadan ay ka bilaabeen magaalada laascaanood qof iyo mitir ugu horeyn faad cabdinuur oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaa laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaya ujeedada ay ka lahaayeen inay shaqadana bilaabaan iyagoo dhallinyaraha ayna isu tagaan si ay wax uga qabtaan dhibaatada ka dhex jirtay magaalada laascanuda gaar ahaan laamiga dhex mara bismillahi raxmaan raxiim aada baan idiin salaamaya idinkuna mahadnaqaya cabdikariin olol iyo laanta v o a runaantii fikradani waxay nagu dhalatay muddo dhoweyd wixii nagu dhaliyana waxay ahayd laamiga oo ahaa laamiga halbowlaha magaalada oo jajab fara badan uu ka muuqday laamigan ayaan helin wax dayactir ah ilaa iyo xilligii la dhisay laakiin ujeedada ugu weyn aanu ka lahayn waxay ahayd laba arrimood oo keliya marka koowaad waxaanu ka lahayn in la yareeyo shilalka oo laamigu aada iyo aada buu u dhuubtay meelaha qaarkood baa waxay noqotay in hal haad oo keliya uu kasoo hadho qodobka koowaad qodobkaas qodobka labaadna wuxuu ahaa badbaadinta laamiga in dhibaatadan jirta ee imika socotaa inaysan sii fidin baan ugu talagalay shaqada markaad qabanayseen waxaad isu tagteen dhalinyaro bal ka waran inaad ka dhaadhicisaan dhalinyarada kale laysuna yimaado waxna laga qabto dayactir halku dhigna aada samaysateen cabdikariin aad baad umahadsantahay waa su-aal aada u muhiima runtii arrintan markii aanu bilownay run ahaantii waxaa noo muuqatay dadku inay u baahan yihiin oo keliya sidii loo in dadku ay wax bilaabaan oo keliya dadka hadeerto mashruuc waxaan ugu magacdaray qof iyo mitir kaasoo loola jeedo qof kastaaba inuu hal mitir oo keliya uu kafaalo qaado samayntiisa annaguna gacanta iyo shaqada aanu yeelano marka waxaaba dhacdayba markii aanu mashruucan soo bandhignay dadku inay iyagu intaanan anagu baahinba programka oo aanan lacag ka raadin in qof kastaaba intuu lambarka iyaga soo garaaco uu dhaho anigu mitir baan kafaalo qaadaya taasi waxay ku tusinaysaa dadku inay bisayl badani ka muuqdo in ay danta guud dadku jecel yihiin laakiin ay u baahan yihiin oo kaliya hal abuurkii iyo dadkan in la geliyo in ay dalkan iyo dad iyo dhulka kan iyagu ay leeyihiin waxqabadkiisana ay ku dhiiradaan oo keliya sidoo kale dhalinyaradan ayaa waxaa ka mid a jaamac axmed gaashaan waxa uu sheegay in faham badan ay ka heleen dhalinyaradii barnaamijkan ay usoo bandhigeen qaarkoodna ay bilaabeen inay kusoo biiraan bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinayaa v o eda cabdikariin olol iyo dhammaan akhyaarta igala qayb qaadatay mashruucan tabarucaadka one iyo mitir qof iyo mitir waxaad jirtaa cabdikariinow sidaad ogtahay in magaalada qolada tabarucaadka qof iyo mitir ay ka qabatay howl badan toddobaadadii lasoo dhaafay halkaasoo soo celinaysa bilicdii magaalada jisadkii go-naa oo ay wax badan ka qabteen waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo magaalada joogta oo kugu boorinaysa inaad hawshan sii wadaan qaar badan oo kamid a dhalinyaradu waxay ballan qaadeenba in iyaguna ka mid noqonayaan dhalinyarada tabarucaadka qof iyo mitir dhalinyarada hadda ma jiraan qaar idin yimid oo codsanaya inay ka qayb qaataan si ay shaqadan a idinku bilowdeen oo wanaagsan ay qayb uga noqon lahaayeen ama aada u sheegteen wax kale oo fiican ama fikrad aad u gudbiseen inay samayn karaan tan lamida ha khiyaar badan iyo dhalinyaro badan ayaa kamid ah dhalinyarada soo codsanaysa inay ka qayb ka mid noqoto mashruucan tabarucaadka qof iyo mitir isu taga dhalinyaradu inay isu tagaan ama ay bulshadu noqoto kuwo iskaa wax u qabso ayaa waxay tahay muhiimad gaar ah injineer cabdicasiis cawil faarax waxa uu ka mid yahay injineerada aqoon-towla dhismaha waxauna injineerku ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay arrimahan oo kale ay ka shaqeeyaan isagoo sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inay dadku isu tagaan gaar ahaan dhalinyarada isagoo ku dhiirigelinaya tallaabadan ay ka bilaabeen magaalada laascanood wax kasta oo adduunka ka jira ama fikrad kasta oo la keenay baahi baa keentay runtii waxaa halkaa iga muuqataa arrinkan inuu yahay arrin mutadawacnimo ah arrin aada u muhiima markaad eegtid wadooyinka oo kale dowladda hoose ama hay-adaha wadooyinka dhisaa marka ay wadooyinka dhisaan way dhisaan oo ka tagaan waddadu waxay u baahan tahay maintenance wax la yidhaahdo joogtayn joogtayntii baa markaa meesha ka baxday wadooyinkii waxaa gooyey biyihii baa gooyey baabuurtiiba dayactir bay u baahdeen dhalinyaradana markaa waxay u muuqatay inay iyagu ay qaateen roolkii dayactirka marka isu tagga dhalinyaradu waxa uu keenayaa meeshii in waxqabad yimaado waxa uu kaloo keenayaa meeshii inay timaado rool dayasho ah oo dhalinyaro badan ay kusoo hirtaan qof waliba hal dollar waa heli karaa laba dollar waa heli karaa toban dollar waa heli karaa laakiin haddii layahay qofka laba kun oo dollar bixi ama toban kun oo dollar bixi way ku adag tahay maadaama aada aqoon u leedahay dhismahoo kale waxyaabahaas odhan karta bulshadu way qabsan karaysaa oo noocaas oo miidhana maxay tahay adiga oo uga faa-iideynaya dadkiina dhegeysanaya wax badanna aysan ku noqon karen aada u badan bay bulshadu qabsan kartaa cabdikariin oo marka laga eego wadooyinka iyo amniga waxaa ka mid ah solar lightka oo kale xaafadaha madow xaafad waliba intay isu tagto waxaa laga yaabaa solar lightkaasiba inuusan ku kacayn xaafadiiba ay kusoo hagaayso wax boqol dollar ah hadday lix bilood keliya contribution sameeyaan waxay samaysan karaan street light solarkii oo habeenkii safety ah waxay kaloo ay samaysan karaan wadooyinka meelaha caqabadahu ay ka jiraan ee biyuhu gooyeen ee baabuurta usoo mari kareen inay inay banaystaan waxay kaloo sameyn karaan wadooyin caadiya tallaabadan ayaa waxay tahay mid bulshada magaalada laascanood ee xarunta gobolka suulo ay soo dhaweysay dhalinyarada bilaaba inay dayactiraan laamiga dhex mara magaalada laascanood oo bartamihiisa halkudhigga ay qaateen ayaa wuxuu yahay mid aadu wanaagsan oo ah mid tiriya qof taasoo ay tusaale uga dhigayaan waxa ugu yaree qofku qaban karo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada hiba nuura intaas aan ku dhaafno codkaasi baxsan iyo heestaasi sabab kale hamoodin waa codkii hiba nuura halka aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal dhalinyarada ku shaqaysata ganacsiyada yaryar ee magaalada boosaaso ayaa baaq u diray maamulka puntland iyo ganacsatada xili ay soo badanayaan dhalinyarada ku soo biiraysa ganacsiga si ay nolol maalmeedkooda ugala soo baxaan warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyarada ku shaqaysta ganacsiga yaryar ee hareeraha laamiga magaalada boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda noocyadiisa kala duwan ay uga faa'iideeyaan dadka danta yar waxayna sheegeen in qiimaha suuqyada qaarkood ay ka duwan yihiin waxa ay iyagu iibiyaan waxaa sidoo kale soo badanaya dhallinyarada ku biiraya ganacsiga yaryar si ay u noqdaan ganacsato la soo baxda nolol maalmeedkooda cabdiraxmaan axmed maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta ganacsiga yaryar ee la dhigo hareeraha laamiga ayaa sheegay in dadka ka iibsada ay u badan yihiin dadka shacabka ah ee danta yar haddee sida dee magaa hadda bakhaarado kale hadda maalmaha kale oo sidaas la geli maayo moogtahay dee waxay uga duwan tahay wallahi ma garan karo laakiin dadkiiba waxay u fahmeen yah cagtooda haa macna run ahaan waxa macnaha haddeer dadku isugu soo wada baxeen maalinta la isugu wada yimi waa qiimahaan jibnaanta iyo macnaha alaabtii wixii kugu haray iyo wixii cusub iyo kulliba dharkan hadda wuxuu ka kooban yahay anugu dharka labiskaan gadaa jibna ahaanta wixii macnaha markaa igu soo hara ama wixii igu soo hara yah sax markaas sidaas aan u keenaa moogtahay ducda kale xaawo maxamed aadan ayaa walaac xooggani ka muujisay ganacsiga magaalada boosaaso iyadoona baaq u dirtay maamulka puntland iyo weliba ganacsatada si loo maalgeliyo dadka ku shaqaysta ganacsiga yaryar inka suuqaa ku ganacsadanaayoo ilmaha iskala daalaadhacaya suuqaas laamigaan iska dhigana alaabta ganacsiga boosaasona waxaa moodaa inuu hadeer maaragta sii daalaadhacayo oo sii liito oo sii baaba'ayo walaahi waxaa u sababa wakhtigu iska sii adkaanaya iyo nolosha maaragta aad moodid in maarata xagga ganacsigu ganacsigu si uu baaba'ayo dee meelu ka socda anagu hadeer walaahi ma garan karno laakiin ganacsigu waa hooseeya xagga boosaaso dee alxamdulilah kolley waxaa weye noloshayada waa iska dhacsanaa ilaahay waana siiyaa laakiin ganacsigu aad buu noogu xun yahay waxaan jeclaan lahayn dadka maaragtay arrimaha ganacsiga ku shuqule ama maaragtay qolada rugta ganacsiga ha noqoto ama qolada dowladda ha noqote ganacsi ganacsiga boosa in la fiiriyo oo dhaqaalaha wadanku aad buu maarata usii dhacsan yahay annagu haddaanu dumarkan ilmaha iskala daalaadhacaya oo suuqleyda oo suuqa iska cararayaan nahayna waxaan jeclaan lahayn in maxaanku idhaahdaa qolooyinka ku shuqule ama dowlad ha aatee ama hay-adaha ha aatee in nala ka maalgeliyo oo maaragta nala fiiriyo alxamdulilah ilaahay waana qiimaha xaraash waa xaraashnaa nu siinaa lacagtooda waxbaan ka dhinnaa shay lafiisa waa ku celinaa laakiin faa'iido ma saarno maalintaas waxaa laga yaabaa in aan xoogaa dhaqdhaqaaq helo oo dadkuna maaragta xaraashkaasi tabaryarida darteed fardowso axmed warsame waa gabar dhallinyaro ah waxayna hareeraha laamiga ku iibisaa waxyaabaha macmacaanka laga sameeyo iyadoo sheegtay in waalidiin badan marka ay suuqa ka soo baxaan ay soo maraan si ubadkooda ay wax ugu iibiyaan marka ay gurigooda dib ugu laabanayaan bismillaah aniga ganacsigayga waxaa weeyaan alaabtan kuu muuqata waxaan sameeyaa aslan soo saaraa macmacaanka iyo cunooyinka soft foodka ama macmacaankaba u badan waxaan geeyaa dukaamada magaalada subermarketyada iskuullada meeshaana waxaan u arkay inay tahay meel iyadana ay imaadaan hooyooyinka dhan magaalada iyo caruurtoodaba marka waxaan jaaniskan ugu talagalnay hooyadii inaysan hadhow dukaan kale iyo wax kale aisku mashquulin markay baatigeedii kabaheedii ay gadato ee buskudkii iyo keegiskii oo diyaarsan aan gaarigan ugu soo qaadnay waxaan usoo dhexdhignay meesha ujeedida oo meesha alaabta lagu iibinayay ah marka hooyo walba horey markay adeegatay way naga sii qaadata buskudkan maasha allah kan wuxuu ka samaysan yahay buskudkan aad uu faa'iido ugu leeyahay carruurta nutrition ahaan wuxuuna ka samaysan yahay timir ukun caano subag subaga oo kaleeto waxaan ka samaynaa buskudkan dadka waaweynaa cuni kara waxaan ka samaynaa subaga dhirta oo aan lahayn subaga xoolaha oo aan kastroolka gaaska waxyaabahaas aan wax u dhimaynin marka hooyada iyo waayeelka iyo ilmaha intaba aad uu anfacaya kan oo kaleeto donatus waayo chocolate iyo lowsi yuu leeyahay ukun buu leeyahay aad buu soofti u yahay marka aaday dadka uga heleen subermarketyada magaaladana waa geeyaa dumarka magaaladana waa baraa si ay ama yacni dhiirigelin ahaan ugu shaqaystaan sidaydoo kale ama ilmahooda guryaha ugu samaystaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa idala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
haddiinu ku horeyno naadiga manchester city ayaa gaartay fainalka koobka crabwo kaabka ee dalka ingiriiska laga ciyaaro kadib markii shalay lug labaad oo ay wada hesheen iyaga iyo kooxda naadiga manchester united ay ku dhammaatay gooli waxba oo naadiga manchester united ay guusha ku raacday xiryahan maatisha daqiiqadii shan iyo soddonaad gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta manchester united kaasoo ah goolka keliya la iska dhaliyey waxaana labada lug marka la isku daro naadiga city ay ku awdranatay saddex gool iyo laba gool golwadaha naadiga manchester united david dehey ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ciyaarta kadib markii dhowr iskuday naadiga manchester city ay samaysay uu ka badbaadiyey inay shabaqa taabsiiyaan ciyaartooda naadiga kubadda cagta ee manchester city manchester city ayaa faanalihii saddexaad ee isku xiga koobkani gaartay waxaana ay la ciyaari doonta kooda bisha march naadiga kubadda cagta ee aston villa kulankaas oo ka dhici doona gegada wembley stadium manchester city ayaa noqotay naadiga saddexaad ee dalka ingiriiska ee saddex kulan oo isku xigta faynalaha koobka e f l kaabka ama crabo kaabka gaarto kadib marka laga soo tago naadiyada liverpool oo afar jeer isku xigta tagtay intii iyo naadiga northam fors oo iyaduna sidaas si lamida samaysay intii udhexaysay ilaa iyo sideetankii keliya naadiga liverpool oo labiy toban jeer koobkani fainalaha gaartay ee sanvilla oo sagaal jeer gaartay oo ay ku jirto fainalaha hadda iyo manchester united oo sagaal jeer hore u gaartay ayaa naadiga manchester city ka sarreeya iyadoo oo sideed jeer fainalaha koobkani crabwo kaabka ama evel kaabka dalka ingiriiska ay gaartay naadigaha manchester united ayaa laba kulan oo isku xigta ka badisay naadigaha manchester city xilli weliba gegada naadiga manchester city lagu ciyaarayay waana markii ugu horreysay sidaas si lamid ay samayso intii udhexaysay novembar dii iyo novembar labadii kun markaas oo afar jeer isku xigta naadiga kubadda cagta ee manchester united ay naadiga city sidaasi uga soo guulaystay dhinaca kale naadiga liverpool ayaa sii dheeraystay hogaanka horyaalka dalkaasi ingiriiska kadib markii ay garaacday naadiga kubadda cagta ee westerham xeryahan moxamed salax iyo oxlade jamberlin ayaa laba gool oo naadiga liverpool ay ku badisay u kala dheliyey naadigaasi halka westham oo gegadada lagu dheelay aan wax goola la imaan waxaa hadda naadiga kubadda cagta ee liverpool ee ka sarraysa naadiga kusoo xigta manchester city sagaal iyo toban dhibcood waxaana liverpool oo afar iyo labaatan kulan ciyaarta iska leedahay toddobaatan dhibcood manchester city konton iyo koo dhibc ayaa iska leedahay leicester ayaa saddexaad afartan iyo siddeed dhibc ayaa iska leedahay chelsea afartan dhibcood ayaa iska leedahay naadiga kubadda cagta inter milan ayaa waxa ay gaartay samifaanalaha koobba italy kadib markii ay ka adkaatay naadiga fiorentina ciyaaryahanada dhowaan dalkaas ingiriiska ka soo boqolay ee inter yimid ashley young oo manchester united u ciyaari jiray iyo christian ericson oo tottenham u ciyaari jiray ayaa ka mid ah ahaa ciyaartooydii naadiga inter ka caawiyey in ay samafaynalaha koobkaasi gaarto kadib markii naadiga fiorentina ay kaga adkaatay laba gooli gool ciyaaryahanada kandreva iyo barella ayaa labada gool u dhaliyay naadiga inter milan dhinacayo dalkaasi sbain naadiga real madrid ayaa kooba delarey wareegiisa lix tobanaad waxa ay ku durdurisay naadiga saragoza afar gool ee waxba ayayna kaga awutranaatay ciyaaryahanada ravel vran lucas fargues venicius junior iyo crim benzema ayaa afarta gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee real madrid maanta naadiga barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga legens xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaasaynu
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna waxaa inagu soo maqan kaalmihii suugaanta heestii gacal iyo codkii cabdalla yuusuf hanuuniye
heeskaasi nagu luqaniyay fanaanka cabdalla yuusuf haruuniya ayaan kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadooda kabal islaamka af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Hi.